And we'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington jimco wanaagsan waa aroornimo ay tahay bisha maarso koob iyo soddon sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com afrikada bari waxay tilmaamaysaa saacaddu lixda iyo barkii aroornimo saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a xeerbeegti fadhigeeda uu yahay magaalada new york oo go'aamisa in dacwad lagu soo oogi karo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump runtii waxay ahayd dacwo soo socotay in muddo ah dadku waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan dacwo la xiriirta siyaasadda hadda socota laakiin markuu labada kun iyo lix iyo tobankii madaxweynenimada u tartamayay dembi uu galay baa hadda lagu haystaa dembigaasoo ahaa dembiyo kala duwan qaar kuma cadda indimentiga oo waxaa laga yaaba maxkamadda markii la hor keeno inay la ballaarin doono sidoo kale waxaad maqli doontaan barakacayaasha abaartu ay soo barakicisay ee ku qulqulaya muqdisho oo duruufo adag ay la soo daristay waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan ardayda ku nool baadiyaha wajeer oo loo qeybiyey qalab ka caawin kara waxbarashada iskuulka qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida xeerbeegti fadhigeedu uu yahay magaalada new york dalka maraykanka ayaa khamiistii xalayto go'aamisa in madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump la maxkamadeyn karo waxaa loo haystaa donald trump laba dembi oo waaweyn oo midkood uu yahay laaluujsiinta haweeney ka mid ahayd dadka jirkooda ka ganacsada iyo sidoo kaleeto mashaqadii ka dhalatay doorashadii madaxtinimo ee dalkan markii uu waayay labadii kun iyo labaatankii trump ayaa u ah xilligan musharax sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta doorashada madaxtinimo ee dalkan isagoo markaasi matali doona xisbiga jamhuuriga sidoo kaleetana isku dayay inuu mar kale galo aqalka cad ee dalka maraykanka laakiinse mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa ku dahaaran sida la sheegay baaritaano dembi oo keeni kara in la maxkamadeeyo ama lagu waayo dacwadaha wakhtigan lagu soo oogayo la taliyaha gaarka ah jack smith oo uu magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka ayaa waxa uu wataa kooxo xeer ilaaliyaal ah waxayna hogaamin doonaan labada baaritaan ee ugu ballaaran haatan ruushka ayaa khamiistii shalayta ahayd waxa ay xireen suxuufi maraykan ah oo magaalada moscow uga soo warramayay wargeyska wall street journal ee kasoo baxay magaalada new york ee dalka maraykanka dowladda ruushka ayaa waxay ku eedeysay wariye ivan geristof inuu isagu yahay jaajuus waxaana tani ay sii murjinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo ruushka oo aad u xumaatanaya markii uu maamulka putin weeraray ukraine sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii eena dhaafay subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay madaxweynihii hore dalka maraykanka ahna musharax wakhtigan u taagan inuu u tartamo mar kale inuu hogaamiyo dalkan donald trump ayaa xeerbeegti fadhigeedu uu yahay magaalada new york ee dalka maraykanka ee go'aamisay in dacwad lagu soo oogi karo trump madaxweynihii hore ayaa loo haystaa laba dembi oo waaweyn oo midkood uu yahay laaluush markaasi uu siiyey haweeney kuwa jirkooda ka ganacsada iyo sidoo kale rabshadihii ka dhashay labadii kun iyo labaatankii doorashada markii uu waayey haddaba xaashi shaafi oo ah aqoon-yahan iyo isagu degan magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka ayaa arrinkaasi xeerbeegtiga wakhtigan ay soo saareen iga warramay mar dhoweyto
runtii waxay ahayd dacwo soo socotay in muddo ah dadku waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan dacwo la xiriirta siyaasadda hadda socota laakiin markuu labada kun iyo lix iyo tobankii madaxweynehanimada u tartamayey dembi uu galay baa hadda lagu haystaa dembigaasoo ahaa dembiye kala duwan qaar kuma cadda indimentiga oo waxaa laga yaabaa maxkamadda markii la hor keeno inay la ballaarin doono waxa ay kala yihiin dacwooyinkaas lagu soo oogay laakiin midda hadda aan u jeedno oo hadda amartay in asaga issoo diido waa mid oo lacag si khaldan uu u baxshay uusan uu ku sharaxin sharaxaad iyo taxationka markuu buuxinayay uusan ku sharaxin yaa weeyaan maada hadda loo haysto oo lagu amray in lasoo soo dhiibo uu isku soo dhiibo maxkamadda oo ah in macnaha la xiri karo oo xabsi ma arkayo laakiin maxkamadda la hor keeni doono
madaxweynihii hore dalkan maraykanka waa madaxweyne nin soo maray oo dalkan maraykanka ninka ugu horreeyuu noqonayaa oo dacwad lagu soo oogo haddana xilli uu musharax yahay oo xilka madaxtinimo aqalka cad uu mar kale rabo inuu u tartamo tani maxay ka dhimaysaa mustaqbalkiisa siyaasadeed maxayse dalka u keenaysaa runtii waa taariikh mugdi ah ah madaxweyne waddankan afar sano madaxweyne ka ahaa haddana u tartamaya madaxweynenimo labada kun iyo labaatan iyo afarta in maxkamad ay amarto inuu maxkamad hor yimaado oo weliba isagoo maxaan ku dhahaa dembiga lagu soo oogay qirasho iyo qirasho la-aanba marka waa runtii marxalad mugdi ah oo keense ay keeni karta inay sii socoto arrintan ama uu xabsi mutaysto haddii taa timaado xabsi uu galana macquulu ma aha tartankiisa haddii maxkamaddii laakiin ay noqoto inuu soo hor istaago uu qirto dembigii ama uusan qiran maxkamadiina ay cabaar socoto talaalkiisii iyo islam ku dhammaato weli wuu sii wadan karaa tartankiisii siyaasadeed laakiin waxaa laga yaabaa in xisbiga uu ka mid yaho xisbiga jamhuuriga inay laftigooda ay maanta gadaal uga istaagaan ay door bidaan madaxweyne inuusan u noqon karin waddanka ay garowsadaan nin dacwadi ku furan tahay dacwadna loo horgeeyey maxkamad oo juuri lasoo horjoojiyey kiisaskiisuna ay furan yihiin inuu maxkamad inuu madaxweyne waddan ka noqdo inay adag tahay la'alligeed baa laga yaabaa inaysan u daba istaagin aysan garab siin laakiin taa kuma ekaanayo oo waxaa laga yaabaa iyaga kuwa rabitaanka ah ee xisbigiisa ah keli maahane malyuumaad badan oo asaga taageerayaashiisa ah oo xumaan iyo samaanba raacsan inay garab siiyaan taasna waa macquul oo uu ku noqon karaa madaxweyne kamana celinaya sharciga laakiin hadduu dembigan sii adkaado oo heer ay gaarto in lagu maxkamadeeyo in uu xabsi loo diro taa waxay beddelaysaa sida hadda ay amigu ay xaalku yahay oo inuusan tartamin bay macquul u noqonaysaa laakiin runtii waa dhaawac madaxweynehi ugu horreeyay taariikhda maraykanka soo mara in dacwada intaa la eg maanta la amro inuu isku soo dhiibo maxkamadda oo haddii isku soo dhiibidda uu ku madax adeegana loo diri karo wax la dhaho warran of arrest oo in la soo xiro ay mutaysanaya markaas waa gartay waxaa jirta sidaad adigaba hadda ka dhawaajisay malyuumaad dad ahoo maraykanka gudihiisa ku dhaqan oo taageersanaa madaxweynahan waxaan xasuusanaa markii doorashada xataa u waayay kadib rabshadihii dhacay hadda haddii la dhaho dembi ayaa maaragta lagu soo oogay amaba lagu helay xataa maxkamad la keeno maxay qalalaaso waddankan gelin kartaa maadaama xili siyaasadda uu isu sharaxayo ee waxaan imaanayaan runtii qalalaasaha laga cabsi qabo horta aad buu balaaraya sababta waa dareemi kartaa nimankii doorashadii labada kun iyo labaatanka ama rag iyo dumarba ayagoo ogaa in laga guulaystay madaxweyne haddana aamini waaye in laga guulaystay oo weeraray kabitaalka waxaa laga yaabaa taa inay dhaliso kacdoon kale cusub inay abuuraan waxaa laga yaabaa isaga laftigii inuu waa daraysan tahay laba wiig ka hor wuxuu u sheegay taageerayaashiisa in la xiri doono maalinka talaadada oo ahayd laba talaada ka hor sidaas lamay dhicin markii uu saas ku dhawaaqayna gebi ahaan way isku soo baxeen mudaharaadyo beewaadooyin kala duwan ka sameeyeen iyo weliba new york ugu weyned markaas oo maxkamadiisa ka socotay marka runtii carqulado badan bay abuuri karaan mana aha niman saa ku hadaya runtii oo aad bay u aaminsan yihin waxaa la sheegayana waxay aaminsan yihin inay been tahay balse waxaa laga yaabaa hadda marka laisku soo noqdo maxkamadda la horkeeno dembiga maanta lagu soo oogay keliya inuusan ahaanin oo dembiye kale oo ay ka mid tahay january six kacdoonkii ay sameeyeen saaxiibadii asaga horkacayey iyo diiditaankii uu diiday doorashadii labada kun iyo labaatanka khaasatan gobolka la yidhaahdo georgia oo weliba amray in lamare loo raajo si uu ku guulaysto taasna waxaa laga yaabaa maxkamadaha waxyaalaha u qarsoon maxkamad inay tahay hadhow sii dhaawaci karta isaga hadda eedeen unbuu marayaa haddii kaba soo qaadba lagu waayo wax dembi ah trump maxay u tahay siyaasadiisa ood isleeda waa kusoo biirin kartaa waxaa runtii hadday noqoto in waxba lagu waayo waxay garab siinaysaa isaga musharaxnimadiisa labada kun labaatan iyo afarta saaxiibadiisii uu shalaba run iyo beenba raacsanaa waxay rumaysanayaan waxaa laga sheegay ina waxba ka jirin garab badanna uu ku helaa halkaas oo dhaawac weyn bay u noqonaysaa runtii kuwaas ay kasoo horjeeda isagana guul baa laga yaabaa inay u noqoto laakiin at the same time kuwo badan oo xataa xisbigiisa kamida waxay aaminsan yihiin xaba lagu waayey maxkamadda ilaa heerka laeg ay socotay intaas hadda juuriga iyo isku waafaqeen jaajkiba in ninkan uu issoo dhiibo oo uu yimaado maxkamadda horteeda su-aala loo weydiiyo oo dembigan ama qirto ama uu ka noqdo inay ku ay xoogaa laftooda ku qancaan inuusan waddanka liidgarayn karin oo laga yaaba asoo madaxweynimadii fadhiyo in maxkamad lagu soo saaro xisbigaba marka dhinaca xisbiga aan ka eegno laakiin taageerayaashiisa marna kama harayaan waa raacsan yihiin waana raacsanaanayaan aqliyad badanna waa leeyihin runtii toddobaatan milyan dad ka badan baa u codeeyay sanadkii lasoo dhaaf labada kun iyo labaatankii sidii bay isugu xiran yihiin qaar ka harayna ma jiraan inay sii bataan maahane kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ah aqoon-yahan ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu goordhow iigu warramayay haddaba dhinaca kale wariyaha v o e da faarax maxamed cali ayaa soomaalida magaaladaasi degan weydiiyey aragtidooda ku aadan dacwadda lagu soo oogi karo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump khamiistii shalayto ahayd gelin dambe ay xerbeegtada new york u codeeyeen in dacwad lagu soo oogi karo aniga magacaygu waxaa weeye cabdi maxamed cali waxaan aniga fikrad ahaan ka qabaa dacwadda lagu soo ogay madaxweynaha maraykanka madaxweynihii hore maraykanka donald trump in qof kasta oo dunida dembiile dembi ka gala in maarata la keeno oo xogogaalnimaha oo baaritaan leh loo baaro kiiskiisa wixii uu mutaystana lagu qaado ayaan anigu fikirahaan aan aaminsanahay fikirahaan dunidoo dhanna sidaasaan ka rajaynayaa in maaragtay ay wada noqoto sida dalkaygoo kaleeto waxyaabaha adduunyada maaragtay dhibaatada ku ah oo dowladnimada dhibaatada ku ah waa qofkaanu dareenku haystay lagama qaadayo wax kiisa laguma qaadayo ama dacwada laguma qaadayo waxyaabaha dhibaatooyinka dunida saameynta kule weliba africa magacayga waa asal cabdiraxmaan maxamed faarax waa mahadsan tahay su-aashaan ay weydiisay aniga fakarkayga markaan fiiriyo arrintan dacwadda donald trump waxay kusoo aaday xilli wadanka doorasha kusoo fool leedahay marka waa arrimo siyaasadeed waxaa la rabaa in doorashada laga reebo mana u malaynayo maaragtay in laga reebi karo waayo ninkan wuxuu leeyahay taageerayaal aada u badan
magacayga cabdalla su-aasha ay weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa waaye waxaa la gaaray waktigii saan filanayo aan dhihi lahayn qofkii dembi galo haddii uu micnaha yahay madaxweyne iyo hadduusan madaxweyne ahaynba in dembigiisa micnaha lagu caddayn karo in loo keeno sharciga sidaasna micnaha dembigiisa isaga aanan keliyana ahayn dembi keliya inuu galay hadda aniga ilama ah qaastan ahaan mid ka mid ah haddaad fiirisid tilaabooyinka hadda ama wadanka ka socda amaba jaraa'idyadaba ku qoran ama dadkaba ay arkayaan tvda ka daawanayaan waxa ay qeyb ka mid tahay in sharciyo badan uu jibiyey isaga in uu u adeegsaday sida micnaa hab dhaqameedka isaga sida mafia staalka hadday dadkan yidhaahdaan oo kale in qofka isaga micnaha soo farfiiqaba in uu ku eedeeyo isaga in uu ama aflagaado iyo intimidation sida iyaga inuu isku dayo inuu hujuumo iyo wax la mid ah marka madaxweynaha ma umalaynaya in dadka kale uu xaqiiqdii awoodiisa ay ka sarreyso marka loo fiiriyo dhinaca sharciga sharciga uu jibiyey in micnaha la waafajiyo wax saxa
cododka qaar ka mida soomaalida degan gobolka minnesota oo wariyaha v o e da faarax maxamed cali uu mikrofoonka la dhexmara ayay kuwaasi ahaayeen goor dhoweyto halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington xaalad adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo diristay barakacayaal ay abaartu guryahooda ka soo saartay kuwaasi oo ku sugan kaam ku yaala degmada dayniile ee magaalada muqdisho barakacayaashaasi oo badankood ka soo hayaamay gobolka shabeellaha hoose ayaanan haysanin waxay ku afuraan bishan soonqaad warbixintan ku saabsan amuurtaasi waxaa soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayay cabasho xoogan ka soo yeeraysaa qoysas barakacayaala kuwaasoo ku dayacan kaam ku yaala degmada daynile ee magaalada muqdisho barakacayaashan oo dhowaangal ah ayaanan haysan waxyaabaha buddigga u ah nolosha aadanaha waana kuwo wakhtigan dhibaato adag ka maraya helista raashin ay ku afuraan mukhtaar cabdi oo ka mid a waxgaradka qoysaskan ayaa ka warbixinaya halka uu ka soo barakacay iyo muddada uu jooga kaamka uu soo beegsaday anoo ah mukhtaar cabdi shariif oo barakace oo kasoo barakacnay degmada daafeed oo laweyn baadidiis oo maaragtaa coon iyo abaar oo neendheer xoolo iyo maaragtaa dadbo kaajillay oo maaragtaa nolol soon raadsani caasimadda muqdisho kolleen ma aragtaa haddana xalixii una kuhayni laba bilood waaye intii una hadda taagana wax hadda gaaga maaragtaa gargaar iyo waxna soo gaarsiiyay alla abuuradana ma jiro qofkii macnaha kasoo kordegni oo kaamka iska lahayd iyo maaragtaa ilaahay kinroonya haddaba bariismada iyo maaragtaa hergelmada iyo ka haysana saleebaan cismaan oo ka tirsan barakacayaasha cusub ayaa v o a uga warramay duruufihii soo barakiciyey isagoo hoostana ka xariiqay inay ku hurgoobeen fiilashadoodii ka hor imaanshaha muqdisho oo ay ka naawilayeen nolol dhaanta tii ay ka soo hayaameen qaajo baana soo haataysa muqdishaa nimid muqdisho inkastoo imaanay kolleyba gargargaar oo xaq islaameed aan usoo baxnay inaan noola gargaaro gargaar wax la yidhaaho dhanba waa ka waaynay meeshaana anaga iyona ciyaalkii khaajo iyona rafaad ayaan kula kalungnay roob iyo dhibaato meesha waan u hayaan bilson ramalaan waa dhalatay waa dad baaloq eh oo inaan soomaali rabo soonka kadib haweenkii markaa la afuro inaa afur nadiifta ala cuno intaasaan u baahnayn waxna aan fara aan ku haysana ma jirto waa iska yaabagnahay maskiin baa iska nahay ilaahay wax noo soo dhiibi mooyaan wax kaloo hadda hay-ad oo gargaar aan ku haysana ma jirto intaasoo dhib ahaa muqdisho nuu haysta sidii aqalada cooshadaha ka samaysan ee ay ku jiraan iyo roobabka gu'a ee curtay ayaa qoysaskan u horseeday welwel cusub xilli roobaa liinjeeda xilligii maaragtaa roobkii wax laka asheera male ilmi iyoon tahay maaragtaa haweenadii iyoon tahay unaba iska korbaaba oo hayna degmadii wax laga shaqaysadaa male caruurtii wadano wax barasho iyo waxaasna ma haysano maaragtaa intaasoo dhibaato ah iyo maaragtaa meelangni hayta dhibaatadii dhibaatka sii dar waaye hadda waayaan baahangnaa maaragtaa hay-adda oo maaragtaa hay-adooyinka oo maaragtaa gargaarka leh ina macnaa si degdeg ahaan ah oo raashin iyo maaragtaa calaab maacuun guriyaal si ay maaragtaa inay soo gaarsiiyaan qoysaskan oo u badan haween wata caruur aada u da-yar iyo dad waayeelah ayaa ah kuwa ugu nugul ee la nool waayaha adag ay dhex muquuranayaan waana kuwan qaar ka mid a haweenkaasi oo ka sheekaynaya dhibaatada ay wajahayaan magaceydu waa habiibu umur daafeedaa kusoo barakacnay gaajo baahi soo magna naaskaya lahaaye wal oo une waxasmadaana male bii la-aan haddana inta oo magna soonkii walki afuraa male iyaalkii iyo une iskor hoogna wal oo un meel wal un kusheenaana male rag iyo une naqo wal us meel kusheenaa male unigii meelii un kukoyne ilaa hadda wal un hayno in la hayno qaftii hoostiya roogno iyin wal ii gacantiya ka jiraa male wal ii nin qabad korto male haddii isin wal nin qabad kortaan wal nin qabada walaalayaalow sidaa kibaahagna owlaadaana uni iskor fuulna wal un aamaan male gogol unka iifdaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana on qabne jiif oo waxa ee mahaysino hagaayana dhabo haaye soonga nin dheer wal unu hayno yadaan ka jiraan male qaftii oo una hoostiya roogtiina iyin rafaad yarma nin maro hayto wal oo ihad ining hayt malle agay faama abda urenga ledhe tan kale in lamayto baahangna gaajoysana wal una kusoo maana iyo wal kaleed mahaysana dhibaata adduunyala inti an inta roogo wal an haayo ma jirto baahida jiifa waa baahannahay meeshaan qaajaa nagu hayso soomaam aana haayo wax mau haysana male hunguri ma haysano afur ma haysano gogol ma haysano baad iyo biyo ma haysano walaalayaalow wax noo qabta wixii noo qaban kartiin noonagu soo tara afur ma haysano waa soomanahay bool ma haysano wax haysana ma jirto xaawo maxamed oo ka mida dadka ka agdhow kaamka ay soo maciinsadeen qoysaskan ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay qabaan barakacayaashan iyadoo dowladda iyo hay-adaha gargaarkana ugu baaqday in kaalmo lala soo gaaro dadkan tabaalaysan waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaan nahay way noo yimaadeen annagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buushas ku dhisan lahaayeen iyo in nabadgelyadooda uun markaaseyto wixii aan ku dhaarno inaan ku biirino nabadgelyo way haystaan biyo ma haystaan dadkan baad kale ma haystaan waxay haystaan malaha hooy ma haystaan roobkii yaraayo da-aya darood korkooda ku da-ay gogol ma wataan ilmahooda unbay wataan caag saddex ley biyo ku shubtaan ma wataan haddana soonkayaaba yimidba annaga waxaanu awoodno male dad annagu waa masaakiinoo soomaaliyadaa nahay walaalnimada iyo soomaalinimada unbaan u soo dhoweynay marka qofka muslimla wax tari karo dadkan waxay degayiin degmada daynile waxay degayiin waaxda halgan waxay degayiin xero la yidhaahda kayrqabe santar ay degan yihiin marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado walaalayaalo qof walboo muslima qof walboo islaan oo waxbaxsanaysana dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xiriir ah u soo gaarayay qoysas barakacyaala kuwaasoo sababo ay ugu weyn tahay abaaraha dalka ka jira uga soo hayaamay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka waxaana aad u liita heerka nololeed ee barakacayaashan maadaama badankoodu ayaan helin wax gargaara xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyey waryaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka dhowr sannadood ka hor xiriira yeeshaan turkiya iyo masar waxa uu muuqday arrin aan suurtagal ahayn dhowr faramood ayay isku hortaagnaayeen labada hogaamiye ee wadamadaasi meelo fagaaro ah ayay isku weydaarsadeen hadallo weeraro ah waxay u muuqataa inay qaahira iyo cankar ay isu soo dhowaanayaan maxaa isbedelay barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa fariimo dabacsan wadahadallo heerar wasiiro ah isu bogaadinaya inay si buuxda u soo ceshadaan xidhiirkoodii diblomaasi ayaa bilowday bilowgii bishan dabayaaqada ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya maflud shovajolo waxa uu booqasho ku tegay magaalada kaahira waxa aanu la kulmay dhigiisa masar saamix shukri in muddo ah ma ay kulmin shir jaraa-idu ay si wada jir ah u qabteen wasiir shukri waxa uu sheegay inay labada dhinac soo ceshan doonaan xidhiirkoodii diblomaasi ilaa heer ay furan doonaan safaarado waxaa kale oo uu sheegay in labada madaxweyne ee masar iyo turkiya ay qabaan rabitaanka siyaasadeed ee in xaaladda si caadi ah lagu soo celiyo wasiirka arrimaha dibadda turkiyey ayaa isaguna sheegay inay isla qaateen isaga iyo dhigiisu in heerka ugu sarreeya la geeyo xidhiirkooda diblomaasi ay qiimeyn sameynayaan tallaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan xidhiirka labada dal ayaa dhaawac weynay soo gaadhay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii kadib markii madaxweynaha masar ee iminka talada hayaa uu afgembi ku riday dowladii madaxweyne maxamed morsi ilaahay ha u naxariistee tan marka haddaba laga yimaado waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee kaahira iyo turkiya isku maandhaafeen su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil ee dalka biritan waa mahadsan tahay cabdixaafid runtii wadanka turkiga iyo wadanka masaaridu waxyaabaha ay isku maandhaafeen way fara badan yihiin ha ugu horeyso arrimaha siyaasadda masaarida oo xiriir fiican la leh wadanka israa'iil xilligii kase dagaalka xun lagula jiray oo ay la weerarayay habeen iyo maalin waxaa jirtay in masaaridu ay xadka ka xirtay oo ay u diiday inay dalka masar soo galaan dadka ku tabaalaysan kasa arrintaas wadanka turkigu aad buu uga dhidhiyey waxaa jirtay xataa inuu erdogan shir dhan oo mataqaanaa caalamiya uga baxay arrintaa aawadeedii waxaa kaloo jira haddana hogaanka carbeedna ama dunida islaamkabana waa laysku qabsaday halkaasoo masaaridu ay awood badan ku lahayd halka dunida carabta laysku dayey in la go'doomiyo turkiga ay go'doomiyaan ay isku dayeen waa sacuudiga imaaraadka iyo masaaridaba waxyaabo fara badan oo hataa ay ka mid tahay qaabka loola dhaqmayo arrinta palestine ayay ahayd waxyaabaha ay aad iyo aad isugu mari waayeen labadaas dal haddase waxaa muuqata inta tartiib looga soo heshiisiin booqashada wasiirka arrimaha dibadda turkiya ayaa timi socdaalkii uu dhigiisa masar ku tegay turkiya kadib labadii dhulgariir ee dalkaasi ka dhacay ayna ku dhinteen dad ka badan konton kun oo qof morsi waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee masar sida dimuqraadiga ah loo doortay madaxweyne rajab dayib erdogan iyo xisbigiisa talada haya ee a k p si weyn ayay u taageersanaayeen morsi afgambigana waxay ku tilmaameen dhaawac bini-aadamnimada ka baxsan ka hor imanaya rabitaanka dadka qaranka iyo dimuqraadiyadda dowladda turkiya waxay nabadgelyo siyaasadeed siisay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan ururka akhwaan almuslimiinta waxay u ogolaatay inay muuqbaahiye ka baahiyaan turkiya si furanna u dhaliila dowladda cabdulfataax sisi maxaa haddaba iminka isbedelay ee keenay inay qaahire iyo cankare isu soo dhowaadaan waa kan mar kale injineer abtidoon ti waxyaabo fara badan ayaa iyada lafteedana aan isku soo hadda qa- dhoweeyey waa dhanka t- turkiya eh waxaa jira eh, turkigu wuxuu ku hungoobay arrintii european unionka ka mid noqoshadeeda eh, inuu ku hungoobay iska badaayay xataa runtii eh, wadamadii ay xulufada ahaayeen ee reer galbeedka iyo naataba eh, turkigu eh, wuxuu kala kulmay eh, runtii dhibaatooyin fara badan ha ugu horeyso hataa hadda markaa la dagaalanka argagixisada in loo soo hiilin diiday waxyaabahaas waxay bedeleen aragtidii siyaasadeed ee turkiga taasna weeye tan keentay in en- en- en- turkiya ay dadaal badan ku bixiso inay xagga en, asia eh, oo ay ka mid yihiin en- en- wadamada en- en, bariga dhexe inay xoog saarto si ay xiriirkooda u soo celin lahayd arrintaas waa laga miro dhaliyey waxaan hadda la og- ognahay in mataqaanaa eh, wadaxaajoodka turkiya iyo iyo masaariduba ay meel wanaagsan marayaan wadamada khaliijkuna laftooduna ay aada isugu soo dhowaanayaan marka weji cusub oo siyaasadeed iyo waa cusub ayaa u baryey xiriirkii aad iyo aadka u xumaaday ee dunida carabta iyo wadanka turkiya waxaa muuqata isbedel siyaasadeed oo ka socda dunida muslimka iiraan iyo sacuudiga iiraan iyo baxrayn masar iyo imaaraadka iminkana masar iyo turkiya suuriya iyo dalalka khaliijka intaasi ayaynu kusoo gabadhaweynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu dhegaystayaal mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo injineerkuba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan
cabdixaafid cawil ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay markana bal inta daqiiqadaha noo dhiman kusoo dhowaada qhasaaiqii nabi ammaan
Thank
gaabay ammaankaasi ayaa idaacaddeenna guud ahaan gabagaba oo ah intaynu mar kale kulmi doonno haddii ahlaawooda la ogolaado haatan waxaan idinkaga tegayaa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edaba nabadgelyo